subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington waa aroornimo axad ah oo labaatan ay tahay bisha maarsa sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efamiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com waxaan idaacadda saaka idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah doorashada laba kursi oo ka mid a aqalka hoose baarlamaanka soomaaliya oo shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada kismaayo bedel weyn baa yimidoo wixii la filaayay ma imaan xabaduma dhowin dagaalma dhowin raxma dhowin si wax u dhaceen baa wixii la filaaya waxaan ahayna yimid marka dadka bulshada iyo dadka magaaladu aaday u soo dhoweeyeen qiimaha xoolaha lagu kala iibsado oo kordhay kadib markii sacuudiga ay qaadeen xayiraadii saarneyd xeel xoolaha soomaalida waxaad sidoo kale maqli doontaan qaxootiga xerada kaakuma oo qaatiyaan ka taagan tuugo iyagu faranaysa ama furanaysa tubooyinka biyaha waxaan kaloo idiin haynaa dalalka yurub oo bilaabay in ay dabciyaan xayiraaddii xanuunka covid nka ee saarnayd magaalooyinka waaweyn qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore kusoo dhowaada warkeennii caalamka oo aan idin akhriyo isla aniga wadanka shiinaha ayaa sheegay qofkii ugu horreeyey oo la geeriyooda xanuunka covid nka wakhti ka badan hal sano labada dhimashada ah ayaa la diiwaan geliyey waxaana laga helay deegaanka la yidhaahdo jilin oo ah gobol ku yaala waqooyiga dalkaasi shiinaha ayaa la dagaalamay caabuqa coronavirus ee sii kordhaya mawjado cusub oo kiisaskaasi ayaa keentay in saraakiisha caafimaadka shiinaha ay adkeeyaan xanibaada la xiriirta xanuunka covid ka xili dalal badan oo reer galbeedku ay ugu horeeyaan ay kor u qaadayaan waajibaadka xanuunka covid ka coronavirus waxa uu kasoo ifbaxay gobolka wohan ee dalka shiinaha wakhti ka badan haatan laba sana iyo bar waqti laga joogo dhanka kale saraakiisha caafimaadka ee hong kong ayaa waxa ay sheegeen in tirada kiisaska covid ka halkaasi ee hadda kor u dhaaftay hal milyan jimcihii waxaa hong kong ay sheegtay in ay diiwaan gelisay labaatan kun iyo sideetan qof ama sideetan iyo laba qof oo xanuunkaasi ah oo wakhtigani uu saameynayo waxaana sidoo kaleta la sheegay in laba boqol iyo lix kamida oo dhimasho ah oo cusub ay jirto xarunta yurub ee xakameynta iyo kahortaga xanuunka covid nkana waxay ku boorinaysaa wadamada soo dhoweeyey dadka kasoo barakacay ukraine in ay ka digtoonaadaan xanuunka covid nka tallaalna ay mudan tahay in aada loo kordhiyo oo la siiyo dadka ra-iisul wasaaraha dalka britain boris johnson ayaa sabtidii shalay taaheed waxa uu sheegay in brexit ay u muujisay dadka britishka ah in ay jecel yihiin xorriyadooda markii ay ka baxayeen si lamidana dadka reer ukraine ee la dagaalamay duulaanka ruushka ay tahay iyaguna in loo muujiyo dabacsanaan faalladan ayaa waxa ay noqotay mid ay ku tilmaameen dadka kasoo horjeeda siyaasada boris johnson ee mucaaradka iyo sidoo kaleeto kuwa kale ka faallooda siyaasadda inay tahay arrin aada loogu yaqyaqsoodo iyadoo safiirka ukraine ee britain u jooga johnson uu dhinaca kaleeta sheegay in shirweynaha xisbiga conservatifeka ay tahay dareenka dadka ingiriiska inay u muujiyaan sida ukraine in ay doortaan xorriyadooda markastaba ay muhiim ugu tahay waxaan ku siin karnaa dhowr tusaale oo caan ah oo dhowaanahan dhacay markii dadka britain ay u codeeyeen brexit tiro aada u badan oo dadkaasi ama aysan rumaysnayn intaasi ay tahay sababta ay dadkaasi u sameynayaan in ay necab yihiin ajaanibka balse waxa ay rabeen inay xor u noqdaan aragtidooda waxaan sidoo kale u sameynaynaa oo aan taasi wax badan ka duwaneyn ayuu yiri johnson dadka reer ukraine ee dhibaatooyinka duulaanka ruushka wakhtigan ayagu wajahaya laba kursi oo ka mid ahaa doorashada kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ee ku harsanaa magaalada kismaayo ayaa xalay magaaladaasi uu ka dhacay doorashadeeda warbixinaha muurtaasi ku saabsanna waxaa soo dira wariyahayaga aadan maxamed salaad doorashadan gelinkii dambe ee shalay casargaabadkii lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa ahaa laba kursi iyadoona kursiga tirsigiisu uu yahay hob eber labaatan iyo sagaal ay ku wada tartamayeen musharax xildhibaan axmed maxamuud jaamac iyo musharax xildhibaan cabdiqani cali ciise inkastoo tartan adag uuna goobta ka dhicin guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyey inuu tanaasulay musharax cabdiqani cali ciise waxaana cod gacantaag ahi loo weydiiyey ergada in ay u codeeyaan musharaxa kale ee haray axmed maxamuud jaamac guddiga doorashooyinka ee jubbaland ayaa sheegay in kursigaasi hob eber labaatan iyo sagaal uu ku guulaystay musharax axmed maxamuud jaamac oo ka mid ahaan jiray wariyaasha magaalada kismaayo sidoo kale doorashada galinkii dambe ee shalay lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay hob kaa oo ay ku wada tartamayeen musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif iyo musharax xildhibaan cabdulaahi mukhtaar maxamed guddiga ayaa waxa uu sheegay inuu tanaasulay musharax cabdulaahi mukhtaar maxamed waxaana cod gacantaag ahi loo weydiiyey ergada musharaxa kale ee haray kaa oo helay cod iyadoona ugu dambayntii guddiga doorashooyinka ay sheegeen in kursigaasi hob uu ku guulaystay musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan nadiif kursigan horey waxaa ugu fadhin jiray cabdiraxmaan dheere oo aanu tartan ka qaybgelin gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee jubbaland dr siyaad maxamed mursal ayaa markii ay doorashada soo gabagowday labadaasi kursi warbaahinta la hadlay una faahfaahiyey sida ay doorashadu dhacday
kursigii koobaad waxaa ku tartamay waxaa ku tartamay axmed maxamuud jaamac iyo cabdiqani cali ciise doorashadu inta aanay bilaaban codaynta waxaa codsaday inuu mikrofoonka qaato dhanankiisa bulshada la wadaago cabdiqani cali ciise halkaasoo uu ku sheegay inuu ka tanaasulay tartankii cod gacantaag ah ayaa lagu doortay axmed maxamuud jaamac oo helay siddeetan shan cod oo ku guulaysa kursiga kursiga labaad kursiga koowaad horta aan dhammeeyo kursigaasi wuxuu ahaa eber kursiga labaad ee lagu tartamay oo hadda aan soo wado waxaa weeye kursiga tirsigiisu yahay hob waxaa ku tartamayey cabdulaahi mukhtaar maxamed iyo maxamed cabdiraxmaan nadiif waxaa ka tanaasuday tartankii cabdulaahi mukhtaar maxamed halkaas waxaa gacantaag loogu odeeyey maxamed cabdiraxmaan nadiif oo ku guulaystay sagaashan iyo toddoba cod waxaa diiday afar ergedas wax xadirtay kursiga waxay ahaayeen boqol iyo kow halka kursiga ka horeeyey eber labaatan iyo sagaal ergedas wax xadirtay ay ahayd sagaashan iyo saddex hadda laga bilaabo waa xiranaynaa doorashadeenna maanta halkaasay ku dhammaatay hawsh hawshii jubbaland oo laga soo dooranayo afartan iyo saddex kursi ayaa haatan waxaa ku haray siddeed toban kursi iyadoona laba kursi ay ku harsan yihiin magaalada kismaayo halka deegaan doorashada labaad ee muranka uu ka taagan yahay ee garbaharey la filayo in lagu doorto lix iyo toban kursi inkastoo weli dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland aanu ka heshiinin xaaladaha siyaasadeed ee ka jira gobolka gado aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
qiimaha xoolaha lagu kala iibsada ayaa kordhay suuqyada xoolaha ee hargeysa kadib markii sacuudiga ay sheegeen inay xayiraadi ka qaadeen xoolaha soomaalida warbixin amuurtaasi ku saabsanna hargeysa waxaa ka soo diray wariyahayaga qadar maxamed cakulle
inkasta oo wakhtigan duruufo abaareed ay dadka reer guuraaga ahi la legdamayaan haddana dhawaaqa ka soo baxay dowladda boqortooyada sacuudi carabiya ee furitaanka xoolaha soomaalida ayaa dhambaal wanaagsan oo ay ku diirsadeen durba isbeddel ayaa ka muuqda qiimaha xoolaha lagu kala iibsado sayladda magaalada hargeysa axmed ow cismaan waxa uu tilmaan ka bixinayaa dureenka iyo sida ay saamayn fiican ugu yeelatay durba qiimaha xoolaha la kala siisto furitaanka xoolaha ee sacuudigu walow ay bilowba tahay
xooluhu maanta iyo maalintii ay maaragtay dagaalladu dhaceen ee ascaartu kor u kacday iyaga laftooda faraq baa u dhexeeya maanta xooluhu way wanaagsanyahin alxamdulilah abaari ha jirto haddana iyaga laftooda sixirkooda wuu kacsanyey siddeetan iyo toddobaatan inta dhaxaysu neef gaadhiga ha garaacayaa ee la dhoofinayay maalintii hore konton iyo shan lixdan buu ahaa qudhowda intaasaa u dhexeeya markaa dee way wada socdaan
geedi maxamed waa mid ka mida dadka xoolodhaqatada ah seeladda magaalada hargeysa ayaannu kula kulannay waxa uu ka warramayaa islamarkaana iftiiminaya sida ay xaaladda abbaareed tahay haddana weli ay yididiilo fiican ugu tahay dadka soomaalida ah ee xoolodhaqatada ah helitaanka suuqa sacuudiguna uu muhiim u yahay isagoo si gaarana u soo qaadanaya duruufaha weli xooluhu ay la nool yihiin gaar ahaana geela ee dhinaca abaarta nin waliba roobka roortii buu soo kaxeeyey xeradii waxaa laga yimid bay baahidu haysataa lixdanka halaad ama toddobaadka halaad ama tobanka halaad ta dhabarka laga dhirbaxaa la soo keeno halkan shaashadda la keenay geelii hadduu fog yahay iyo hadduu dheer yahayba abaartu way haysaa sayladuna way fiicantay dadka xoolaha waa laydin furay baa layidhi weli amaaradaa dee waa la furaydaa ididiirada farxaddaannu ciyaarayna mooyaane weli dee markab siigeeyo dhoofo ma hayno
inkastoo sacuudigu uu furay kuna dhawaaqay in xoolaha soomaalidu ay furan yihiin haddana sayladda magaalada hargeysa waxaa jiray awalba xoolo ka dhoofi jiray oo isla khaliijka la geyn jiray laakiin qiimaha xoolahaasi lagu qaadanayay ayaa kor u kacay hadda intii uu sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha sida uu sheegaya maxamuud cabdi oo ka mid a dadkaannu kula kulannay sayladda magaalada hargeysa isagoo si gaarana carabka ugu dhuftay in geela yaryar ee qaalmaha ah oo halkan laga dhoofin jiray qiimuhu haatan isbeddelay markii sacuudigu ku dhawaaqay furitaanka xoolaha geela halkan imminka qaalimada ka dhoofa qaalimadu intii aan imminka lagu dhawaaqin ka hor dee waxba qiimo may lahayn laakiin imminka isbeddel caadee u ballaadhan baa ku yimid barigii hore wuxuu ahaa laba boqoloo dollar meelaha imminka saddex iyo badh meelahaasu mare qaalinka afrijirkee wanaagsan
dadka somalilan ayaa ku diirsaday furitaanka sacuudigu uu furay xoolaha soomaalida iyadoo dad kala duwani ilaa iyo xoolodhaqatada iyo ugu dambayn markabka la saarayo ay siyaabo kala duwan ugu tiirsan yihiin ugana faa'iidaystaan dhoofka xoolaha khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
dalal badan oo ku yaala yurub ayaa waxa ay bilaabeen in dhammaantoodba ay xeeraadii xanuunka covid ka qaadaan faransiiska ayaa joojiyey afxirashada ay dadku xiran jireen marka ay galaan goobaha dadku ay isugu yimaadaan halka dowladda australiyana ay joojisayba tallaalka sharciga ahaa warbixin ku saabsan xaaladda covid nka iyo sida dalalka yurub ay u qafifiyeen xayiraadii saarnayd magaalooyinka waaweyn waxaa warbixintan london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ilaa iyo siddeed iyo toban dal oo ku yaala yurub ayaa badiba ama dhammaanba qaaday xayiraadihii xanuunka covid sagaal iyo toban sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o profesor david hayman oo ah bara sare kana shaqeeya jaamacad ku taalla magaalada london ayaa sheegay in ay dowladda britain iminka dadka mas-uuliyadda saartay inay iyagu qiimeeyaan iska ilaalinta xanuunka halkii shuruudo cusub la soo saari lahaa taas macnaheeda ma la odhan karaa inuu xanuunkii aafeeyey caalamka labadii sannadood u dambeeyey iyo yurubba uu dhammaaday su-aashaas ayaa la weydiiyey maareeyaha xanuunka covid sagaal iyo toban ee yurub dor catherine small wood waxa aynu odhan karnaa ayay tidhi in la gaadhay xilligii laga gudbi lahaa xaaladihii deg dega ahaa ee xanuunka ka hor inta aynan qaadan go-aanka ah inuu xanuunkii ina wada dhaafay dr cabdirashiid maxamuud takar oo ah dhakhtar soomaaliyeed ayaa isagu aaminsan in tiradii xanuunku ay weli jirto balse ay yaraadeen dhibaatooyinkii uu keeni jiray ha walaale waxaa laga yaabaa in dad ku wareeraan niyuska haddaa dhegaysatay waxaa la leeyahay xanuunkii wuu soo batay oo ma garanaysaa inta dadka uu ku dhacay xanuunku wuu ka badan yahay sidii waayadii hore uu aada uga badan yahay ama waa la egyahay ta kalena waxaad arkaysaa inay dowladdu wax alla wixii magaranaysaa restriction jiray ay qaaday oo hadda qofkii u k banaanka kasoo gelaya aan waxba laga rabin inuu test iska soo qaado ama in quarantiin lagu sameeyo meel lagu xiro markuu imaanayo kuwa baxayana sidoo kale aan hadda wiigan laga qaadayo sharcigii magaranaysa oo lahayd in qofku p c r iska qaado laakiin xaqiiqadu waxaa weeye infectionka wuu jiraa oo calarkii dadka wuu ku dhacaya lambar badan baana ku dhacaya laakiin waxa isbedelay waxaa weeye sidii waagii hore dadka uu dhibaateynayo dhibaatada u keenayay hadda ma aha xitaa calaamadihii qofka uu dareemayay oo kor xanuunkii badnaa qoficii faraha badnaa magaranaysaa urka iyo dhadhanka ka tegayay waxaasoo dhan way yaryihiin hadda hargabka caadiga calaamadu kama duwana waxaa kaloo aada u yaraatay oo lambarku aada iyo aada u yiri dadkii isbitaalada gelayay oo de waayadii hore haddaa xasuusatana dadku qofku isbitaal buu gelayay hawadu ku dhageysay isagoo oxygen iyo dawaba la siinayo qofkii magaranaysa inta hawada ku xirantay saa dadku dhimanayeen hadda kiisaska isbitaalada galaaba aada u yarba marka xanuunkii waa jiraa laakiin si ay ku timidba ma aha xanuunkii sidoo hore waa xanuun sahlan doctor katrin small wood ayaa sidoo kale sheegtay inay iminka tahay ama ahmiyadda weyni ay noqonayso sidii looga noqon lahaa xaaladihii deg dega ahaa ee xanuunka taasina ay ku xidhan tahay sida ay caalamku wax u qabsadaan ama uu isbedel ugu yimaado wadamo badan oo ku yaala eeshiya oo aan bulshadooda badankeedu tallaalayn waxaa sii kordhaya xanuunka covid sagaal iyo toban sida ay hay-adda caafimaadka adduunku sheegtay iyo dadka u dhimanayaba dalka shiinaha tiradu waa halkii ugu sarraysay laba sannadood gudahood kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban ayaa yaraanaya wadamada midooda yurub laakiin sida ay sheegtay hay-adda ilaaleynta iyo ka hortaga xanuunada daraasad ay sameeyeen tobankii bishan marj waxa ay ku sheegeen in boqolkiiba saddex iyo siddeetan dadka yurub ay qaateen labada tallaal ee hore ee xanuunka covid sagaal iyo toban rofesor hyman oo ka shaqeeya xarunta ka hortagka xanuunada ee dalka jarmalka ayaa waxa uu isaguna sheegay inkastoo kabashada covid sagaal iyo toban ay ku xidhnaan doonto qaadashada tallaalada iyo qaabka ay dadku isaga ilaaliyaan una raacaan shuruudihii hore ee la dejiyey inkasta oo aanay iminka khasab ku ahayn waxaana dhici karta ayuu yidhi inay jiraan dad badan oo qaaday ama qaba xanuunka oo aan calaamadihiisa muujinaynin arbacadii toddobaadkan dalka jarmalka laba kun oo qof ayaa xanuunka covid sagaal iyo toban cusbitaalla u galay ilaa laba boqol oo qof ayaana xanuunka u dhimanayay tan iyo markii labaad ee uu ka dilaacay dalkaasi jarmalka xilligii qaboobaha sii dhammaanaya taasina ay keentay in waagaasi dalka jarmalka xayiraado cusub lagu soo rogo dalkan britain xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in toddobaadyadii ugu dambeeyey uu xanuunku soo badsay afarta mandaqadood ee boqortooyada ingiriisku ka kooban tahay iyada oo ay ugu darayd mandaqada scotland dalka australia xanuunku kor ayuu u kacay waxaana yaro badsay dadka cusbitaalada la gelinayo laakiin waxa ay joojiyeen dhammaanba xayiraadihii dalkaasi saarnaa meelo kale oo badan oo caalamka ka mid ayaa sidoo kalena waxa la khafiifiyey amaba la joojiyey shuruudihii ku xidhnaa xanuunka covid sagaal iyo toban marka ay dadku u socdaalayaan cabdixaafid cawin ismaaciil v o a london
tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacadeena subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sida ay sheegtay qaramada midoobay dalka yeman waxaa ka jira masiibo bini-aadanimo tii ugu xumeed kadib markii ay malaayiin qof ay wajahayaan wadankaasi gaajo iyo macaluul ka dhashay dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalkaasi haddaba golaha iskaashiga qaliijka ayaa wada dadaalo nabadeed oo hadafkiisa uu yahay in lagu damiyo colaada muddada ka taagnay dalkaasi yeman warkan sida uu kusoo diraya wariyaha v o eda ee qaahira xuseen cusmaan saxnuune madaxweynaha dalka yeman cabdirabbi mansuur haadi ayaa soo dhoweeyey hidisaha uu ku dhawaaqay golaha dowladda iskaashiga khaliijka ee sheegaya inay martigelin doonaan wadatashi loo qabanayo dalka yeman oo ka dhici doona magaalada riyaad caasimada dalkaasi sacuudi carabiya shirka uu ku baaqay golaha dowladaha iskaashiga khaliijka ayaa lagu wadaa in uu dhaco sagaal iyo labaatanka bisha maaja ilaa iyo toddobada bisha abril kaasoo looga arinsanayo xaaladihii ugu dambeeyey ee xisada dalkaasi yemen bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne cabdirabbi mansuur haadi ayaa lagu ammaanay kaalinta dowladaha khaliijka iyo isbahaysiga carbeed ee boqortooyada sacuudi arabiya ay horkacayso dadaalka daacadda ah oo hormuud ay ka yihiin dowladaha iskaashiga khaliijka iyo isbahaysiga carbeed waa mid lagu soo celinayo ammaanka iyo xasiloonida iyo nabadaynta dalka yeman taasoo ku salaysan hindisaha khaliijka natiijooyinka wadahadallada heerka qaran iyo qaraarada qaramada midoobay ee xisada yeman ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi yeman madaxweynaha dalka yeman cabdirabbi mansuur haadi ayaa sidoo kale ugu baaqay dhammaan qaybaha dalkiisa inay si hufan oo wanaagsan ay uga qayb qaataan wadahadallada soo socda ayna ku biiraan dadaalada lagu xalinayo dhibaatooyinka iyo bilaabidda dhismaha mustaqbal ifaya oo jiilasha soo socda waxtar u leh arrintan ayaa timid kadib markii ururka dowladaha iskaashiga khaliijka uu ugu baaqay kooxaha yeman iyo dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi in loo qabto shir wadatashi ah oo wax looga qabanayo xiisada murugsan ee dalkaasi baaqyo noocan oo kaleah iyo horey waxaa ugu baaqay ururada jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay si loo joojiyo colaadda muddada dheer ka socotay dalkaasi yeman balse waxa ay noqdeen kuwa guuldaraysay dalka yeman waxaa ku dagaalamaya kooxda xuutiyiinta shiicada yeman oo taageero ka helaysa dowladda iiraan iyo dowladda sunniga yeman oo ay taageerayaan dowladaha carabta oo hormuud ay ka tahay boqortooyada sacuudi arabiya inta la og yahay kumanaan kun oo reer yeman ah ayaa ku geeriyooday dalka yeman tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye ee dalkaasi waxaana ku barakacay malaayiin qof oo u dhashay waddankaasi xuseen saxnuuni v o a kahira
gudoomiyaasha xaafadaha xerada qaxootiga dhagaxley ee kaakuma dhadhaab dalka kenya ayaa sheegay inay qaatiyaan ka taagan yihiin tuugo habeenkii furto tuubooyinka ay biyaha ka cabaan boqolaal qaxooti ah oo ku nool dhadhaab ayaa arintaasi ay saameynaysaa warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o e da cabdisalaan salas walaaca xooggan ayaa soo wajahay qaar ka mida qaxootiga ku nool xerada dhagaxley ee kaamka dhadhaab kadib markii kooxa aan la aqoon ay furteen amaba ay la baxeen ilaa iyo siddeed tubbo ay biyaha ka cabbayeen boqolaal qoys oo ku nool xaafado ka tirsan xeradaasi iyadoo tubooyinkaasi la furtay tubo kasta maalintii ay biyaha ka cabbi jireen ku dhowaad boqol iyo konton qoys oo ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha taas oo saameyn ballaaran ku yeelan karta qaxootiga maadaama baahi badan oo dhinaca biyaha ah bilihii lasoo dhaafay ay ka cabanayeen qaxootiga ku jira kaamka dhadhaab cabdiguura xasan waa mid ka mida guddoomiyaasha xaafadaha tubooyinka lagala baxay v o e da ayuu uga warramay arrintaana siday u dhacday wallaahi aniga magacayga cabdi guur xasan aliira waxaan ka ahay bologledha xaj tri masiibo hor lahaan uga soo dirsatay tuubooyinkii ayaa habeenahan waxaa lagala bixiyaa naasihii saakan waxaan iskugu imaadnay annagoo ah tuubooyin fara badan mid walbaba lagala baxay afartii naasood laakiin dhibka taagan waxaa ah in naasihii hadda la baxay niman burcadaa oo habeenkii naasihii usoo dhacaya oo tuubooyinka usoo dhacay ayaa la baxay marka dhibaatadaas hadda nooga daran waa tahay guddoomiye waxaad ii sheegtay in xalay dhacdo ay ka dhacday xerada dhagaxley oo ilaa siddeed xaafadood tubooyinkii biyaha ay qaxootiga kacbayeen laga furtay bal arrintaasi noo sharax qaabkayba u dhacday wallaahi hadda markay dhacaysa nin goobjoog ka ahay ma ahaen xalay tubooyinku way xirnaayeen saaka waaga markii bariyey tubooyinka biyaha loosoo doontay ayaa waxaa la arkay un tubooyinka oo naasihii ka furan oo lala baxay markay soo dhaceenna meel laga dhaasa la waayo biyihii ay duurka ku socdaan marka xafiiskii baan u soo cararnay markaan imaaden waxaan la kulannay kuwa kaloon ka warqabin annaga oo ayagana dhibkaa ku dhacay baan xafiiska iskugu imaadnay marka dhibkaasaa iska jira naasihii oo lagula baxay waa tahay xaafadahan tubooyinka biyaha laga furtay balogedee waaye haysigis waa lagala baxay haytri waa lagala baxay eten waa lagala baxay marka balooge badan oo isdaba yaalla kuwa kale waa la sheegahaya hadda marka intaasaa lagala baxay waa tahay waxaad noo sharaxdaa tubooyinkan biyaha tubadiiba ilaa imise qoys ayaa biyaha ka cabbayey oo maanta arrintan ay saamaysay wallaahi baloogyaha ugu yar ayaa waxay deg yihiin laba boqol iyo konton qoys dad kor saaran oo baahaneen way iska buuxaan aad iyo aad caqabad aad aad u xunba saameyn xulus bay leedahay dhinaca kale guddoomiye cabdi guuro ayaa sheegay in xiriir ay la sameeyeen xafiiska biyaha ee woosh loogu deeqay tubooyinka biyaha taas oo culays badan ka dejisay qaxootiga ku dhaqan xerada iyadoona guddoomiyaasha xaafadaha laga codsaday inay xil iska saaraan ilaalinta goobaha ay biyaha ka cabbaan xafiiska waxaan tagnay u qaabilsan biyaha woosh nagu jawaabay saaki degdeg naasayna siiyeen hadda caawana naasaha waxay noqon doonaa lama ogo waanu hadda caawa waardiye adag aan qabanno ay noqonaysaa oo annaga iskaane amnigana aan u gudbino marka saaki xafiiska markaan aan hadalkii qaybsannay waxayna dhaheen tubooyinkii waardeysta hadda aan waardaysana dadka aan naasaha naga furti waxay noqon doonaa ma naqaan amniga un baan u gudbinaynaa annagu laakiin dad waardaysan kara ama habeenkii amniga ilaalin kara ma nihin waa amnigaan noo xil saarna oon u gudbinaynaa maya maalintii un baan ilaalin karnaa habeenkii waa la saxanayaa guri kuma dhex yaalaan goob loo cayimay leeyihiin oo gooni ah marka laakiin habeenkii lama waardayn jira amnigana dowladda iyo amniga ayaa u xil saaran habeenkii qoqootiga waa iska amni laakiin waa tuugu qooleysay saa u malaynaya oo wakhti kale soo galo yaha aad baan walbahaar ugu qabnaa naasahan aad baan ula walaacnay saaki macala xafiiska woosh markaan tagnay annagoo dhan walaac fara badan baan ugu bayran intaan maqlin iyo inta hadda aragtay dhacdooyinka waan tashanaynaa amnigana waan gudbinaynaa taladaas kaamka dadka u sarreeya ama shaqshaliirada iyo iyo jeermanadana waan u gudbinaynaa arrintaas bal waan kala tashanaynaa baahidan iyo dhibkaas soo dhacay ugu dambayntiina dhacdadan oo laaya haatan aan la ogeyn cidda ka dambaysa ayaa ku soo aadaysa iyadoo qaxootiga ka diiwaangashan xerada ay dulsaar ku yihiin qaxooti cusub oo ka soo barakacay abaaraha ka jira gobolka iyo koonfurta soomaaliya cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab mahadsanid cabdisalaan salas markanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan codka baxsan ee fanaanada khadiijo fooday nuur haddaan ka daawoobo codkaasi baxsan ee khadiija fooday nuur ayaan idaacaddeenna subaxnimo kusoo gebagabeynaynaa waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o a somaali servic oo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno nabadgelyo
damaca hawada iyo danta kale foga
ترى